لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منهم ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسك سدير يا طبنات من كتاب الرحبية في الفرائض وإن ترى الكسر على أج- أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناصب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف بسم الله الرحمن الرحيم وعن كسو جرني waxa weeye macrifatu lxisaab iyo tasxiixu lmasaa'il waxa la yidhahda haddii hal qolo wixii la siiyey sihaamtii la siiyey ay ka jabaan baynu soo qaadan marka waxaan qaadanaynaa haddii laba qolo ay ka jabto waxaa dhici karta saddex qolo inay ka jabaan ama afar qolo laakiin labada hadda kitaabku sheegi maayo afarna maba dhaaftaba saddex qolo afar qolo een, kama bataan wa in tara haddaa aragtid alkasra jabniinkii calaa ajnaasin jinsiyaal awal hal jinsi bay ka jabsa hal qolo macnaa hal fariiq haddana calaa ajnaasin ajnaas haddaa aragtid iyadoo sihaamtii ay ka jabtay oo u qeybsami weyda wey waa ka jabantahay wey fa innahaa ajnaastaasi fi lxukmi xukunka dhexdiisa cinda annaasi dadka agtooda dadoo dhan hadda ma ahee waa dad gaar looga jeedo cumuum oo khusuus looga jeedo waa nimanka faradiyiinta dadoo dhan maahee waxa weeye fa innahaa ajnaasaasi fi lxukmi xukunka dhexdiisa cinda annaasi dadka agtooda yaa tuxsaru waxaa lagu soo koobayaa lagu soo koobaa fii arbacati aqsaamin afar qaybood afar qaybood baa lagu soo koobaya waay yacrifuhaa afartana waxaa garanaya abyaaddan oo dhan waxa weeye masalo yaroo hal masalo kooban bay ka hadlaysaa laakiin abyaaddaa la bedshay yacrifuhaa waxaana garanaaya almaahiru ninka maahirkaabaa garanaaya yaa kan maahirka ku ah fil axkaami axkaamta maahirka ku ah almaahir alxaadiq waa qofka xariifka xeel dheer oo muxuu caarif ku yahay almaahir yacrifuha almaahir wuxuu aada u yaqaanaa almaahir ya fi laxkaami axkaamta midka maahirka ku awey axkaamta fardiyada wey iyo midda xisaabiyada ah ya axkaamta faraa-ishana waa yaqaan xisaabtana waa yaqaan xisaabtu muhiim bay u tahay faraa-idka dhexdiisa qofka macnaha ka shaqaynaya afar baa lagu soo koobayaa wey afartuna waa maxay waa mumaathil waa tamaathulkii oo min min bacdihi gadaashiisana waxa ah munaasib waa tadaakhulkii qolaha waxay ka cabiraan munaasib wa bacdahu gadaashiisana waxa ah muwaafiqun oo musaaxibun musaaxibku waa liskaga buuxinayaa waa tawaafuqii waa waxa soo maqmaqasho ma ogtaha waa raabicu midka u dambeeyana almubaayin waa tabaayinkii almukhaalifu khilaafayey tiraa tiradaanis waxba ka dhaxayn waa mukhaalif yana waa lagu buuxsho yumbiika can tafsiilihina alcaarifu yumbiika waxaa kaaga warramaya can tafsiilihina kala dhigdhigidoodana alcaarifu midka caalimka ee axkaamta xisaabiyadaa yaqaana axkaamta fardiyadaana yaqaana kaasaa kaaga warramaya oo kuu sheegaya wey arrintaani waxa weye afar dambeed oo dhan ay ka hadlayaan waa arrin kooban waaye waxa weeyaan hal qolo ka badan wixii sihaamtii la siiyey hadday u qeybsami weydo ay ka jabto laba firqo ama laba qolo ama kaba badan saddex qolo yaa waxaad fiirinaysaa middaan intaan la soo gaarin nadradaan hadda dambe oo ah afartaana ka imaanaysa mumaathil iyo munaasib iyo mubaayin iyo tawaafuqan nadro ka horraysaa jidha nadradan waa dambaysaa nadrada ka horraysa waxa weeye waxaad fiirinaysaa ko dadkan wax ka jabeen iyo waxa ka jabay baa isku fiirinaysaa madaxyada wax ka jabeen waa dadka wax la siinaya mogta iyo xoolaha ka jabay sihaan baa la dhahaa iyadana ama ansibo baa isku fiirin kow maalan waxaa aragtay dadkan madaxyadooda iyo xoolahan la siinayo tabaayun inuu ka dhexeeyo ilaan labaa mid ka dhaxaynaysaa moogta ama tabaayun ama tawaafuq meeshaan nadrada hore yaa tadaakhul iyo tamaahul ma soo galaan horeyna waa usoo sheegnay waxaad aragtay tabaayun inuu ka dhexeeyo xafid waxa ka dhexeeya masaladaas halkaa uga tag xafidsanow hay madaxyadan cadadru'uustan iyo sihaamtan tabaayun baa ka dhexeeya waa xafidaysaa ka soco qolo kalaa meesha iyana xoola aasiisadoo xoolahay dhaxleen iyo iyagii tawaafuq baa ka dhexeeya madaxyadooda cadadru'uustooda iyo sihaamtii la seeyey la siiyey tawaafuq baa ka dhexeeya wafqigii baa usoo celinaysaa soo maaha meesha iska waafaqeen tawaafuq biuluث tawaafuq bilkhumus binnis ya baa loo celinayay soo maahayn tawaafuqaa loo celinayana xafid inta uu yahay tawaafuqaasaa ka dhexeeya oo intaas meel ku hayso intaa ka bacdi markaa la marayo baa waxaa la fiirinaya waa mid hadda tan tan damba kitaabku sheegaya baa waxaa la fiirinayaa madaxyadii markii dhaweyto tabaayunka noqday xoolihii sihaamta ahaa iyo madaxyadii soo tabaayun kama dhaxayn xoolihii iga dah madaxyadii soo qaado tabaayun soo ma ahayn madaxyadaas kuwaana soo tawaafuq ma ahayn labadan madax labadan cadad ru'uus labadan qolo baa laisku fiirinayaa ama saddexdan qolo ama afartan qoloa laisku fiirin xoolaha iska dah sihaamta madaxyadooda dadkii markii dhowt wax ka jabeen intey ahaayeen saddex qof bay ahaayeen maalan cadad ru'uusood kuwaana intey ahaayeen tawaafuq baa ka dhexeeya waay afar oo kale ahaaye afar iyo saddex maxaa ka dhexeeyo kalaa dhih kuwaan madaxyadan la isku fiirinayabaa waxaa ka imaanaya tuxsaru waxaa lagu soo koobayaa fii arbacati aqsaami tan marka afartiiba waa soo gelayaan yacrifuha almaahiru fi laxkaami oo maxaa tan soo gelaya mamaathil waxaa dhici kadha qoladan madaxyadoodiimu shan bay ahaayeen haa kuwaan intay noqdeen shan waa tamaahul waa dadkii madaxyadoodii waa dadkii madaxyadoodi waa tamaahul haye qolo kalaa isku fiiris munaasib baa ka dhexey munaasib waa maxay macneheedu waa tadaakhul qoladan madaxyadoodii iyo qoladan kale madaxyadoodii baa isku fiiris laba iyo afar oo kale noqoto laba iyo lix oo kale noqoto laba iyo sideed oo kale noqoto ya waa tadaakhul baa tir halka dhigo waa qolana waxaasa ka dhaxayn kara qolo kalaa fiirisay maalan qoladan madaxyadooda iyo kuwan wabacdahu muwaafiqun musaaxibun oo la saaxiibay waxaa ka dhexeeya qolada madaxyadooda iyo kuwan madaxyadooda tawaafuq meelunbay iska waafaqayaan tawaafuq binis noqoya mid kale noqoya tawaafuq nis kaliya ma noqdo moogtahay waxaa leedahay tawaafuq baa ka dhexeeya tiradan madaxyadaa iyo tiradan madaxyadaa markii la isku fiirsho tawaafuq baa ka dhexeeya waaye waraabicuna almubaayinuun mukhaalif weeye qoladan madaxyadeeda iyo kuwan madaxyadeeda baa isku fiirisa tabaayun baaba ka dhexeeya saddex iyo laboo kale saddex iyo shan oo kale bay noqdeen tabaayun baa ka dhexeeya ha bes hadda waxaa isku fiirinaysid waa awalna waa sheegnaye waa qolooyinka wax ka jabeen madaxyadooda markii hore waxaa isku fiirisay qolada wax ka jabeen iyo xoolaha ka jabay qoladan kale madaxyadoodii iyo xoolihii ka jabay marka halkaa ay ku arrintu kuu marayso baad hadhowtii qolooyinkii wax ka jabeen madaxyadoodii keliya isku fiirinaysaa tirooyinka ka soo baxay qoladaa waa saddex qoladaa waa afar qoladaa waa lix madaxyadii baa isku fiirin waxa ka dhexeeya afartaa mid baa lagus bay noqonaysaa tuxsaru bay waxaa lagu soo koobay afartaas ama tamaahul bay noqon ama munaasib oo tadaakhul ay noqon ama waxay noqonayaa tawaafuq ama tabaayun intaasi mid noqonaysa soo dhaaf fakud marka maxaan sameeyaa fakud qaado haddii labada labadii madax labadii cadad ru'uus haddii tamaaul ka dhexeeyo maxaan samaynayaa fakud qaado min almutamaahilayni labada tamaaulka noqdoo isku midka ah waaxidan hal mid ka qaado midna tuur lix iyo lix soo maaha cadad ru'uusaa lix bay noqotay tana lix kuwaan ama shan bay noqotee kuwaana shan labadiiba qaadan mayside waa sidaa ku taqaanee mutamaaulka uktufiya biaxadihima mid baa qaadanaysa waaye wakud qaado min almunaasibayni labada munaasabka isku ah waa labada tadaakulkaas gudagelaya iyagana waxaa ka qaadataa azaaida azaa'ida kan badan kan ziyaadada wata tanna soo ma taqaanaa kan ziyaadada wata labada tirsi kan badan baa tanna qaadan waaye wadrib garaac jamiical wafqi wafqi dhammaantiis fil muwaafiqi kii waafaqay ku garaac tawaafuq soo kama dhexeeyaan tawaafuqan mid dhammaantiis midka kale intuu ka waafaqay ku dhufo labada tawaafuqu ka dhexeeyo mid intuu ka waafaqay iyo midka kale kulligii isku dhufo waataa taqaana iyadana iyana garata wasluk qaad bidaaka kaas darteed anhajar daraa'iqi wadooyinka midda ugu waadixsan ugu cad qaad an haddaa saa wax u maamushid waddada ugu cad baa qaaday weeye wasluk qaad bidaaka kaas an haja daraa'iqi dariiqooyinka yaa daraa'iqa qidadan qur-aankay ku jiraa yaa waxa weeyaan daraa'iqda jamcu dariiq wadooyinka tii ugu caddayd tii ugu waadixsanayd waay waxaa ii hara keliya hadda tabaayunkii maxaan sameeyaa wakhud qaad jamiica alcadadi tirada dhammaanteed almubaayina khilaaftay tiro dhan oo tiro khilaaftay soo qaado wadribhu ku garaac fi haani midka labaad dhammaanteed hadday wuxuu tabaayun tahayna tiradan dhammaanteed tiradaan dhammaanteed ku dhuf wakaa saddex iyo laba isku dhufo waa saddex iyo shan isku dhufo yaa tabaayunkana saasaa loola dhaqmaya waa duruus aynu hore kusoo qaadanay qaabkii aynu magaranaysa loo maamulayy walaa tudaahin waxba ha dhoodhoobi waxba ha mudaahanayni yaa waxba macnaha mudaahanadu waa nooc qofku waxa maaragtay uu aaminsan yahay waxaan ahayn oo maaragtay qalbiga ku haysto yaa oo nimankaas mudaahanada iyo waxa la yidhaahdo mudaaraad baa kala jira mudaaraadku waa fiican yahay waa mamduux mudaahanaduna waa mamduum waa xunta yaa waay wadduu low tudhinu haa marka mudaahanadu ma waa iyadu waa xunta waa nooc munaafaqnimoyo baasoo aan fiicnayn walaa tudaahin waa lagu wacdinayaa aa beydkana waa buuxinaysaa erey lagu buuxshana waa loo baahnaa walaa tudaahin iyo walaa tujaadili intaas ereyo tiro badan baan soo qaadanay oo wadaa maaragta wacdi ah waaya labadii tiro oo tabaayunku ka dhexeeya ma isku dhufata mutamaaileynkii mid ma qaadata kuwii tawaafuqu ka dhexeeyey midka intuu ka waafaqay kan kale kulligu ma ku dhufata tadaakhulkii tirsigii badnaa ma qaadata afartaas fadaaka kaas juzu sahmi waa waxaa la yidhaahdo juzu sahmi culimmadu waxay dhihi jireen masalada maxaa lagu koryeela masalada maxaa lagu koryeelay macnaheedu waxaa weeye waa eregaan juzu sahmi ama juzu sahmilmas'ala baa la dhahaa labada kaa doonta dheh juzu sahmi baa la yidhaha juzu sahmi waa midka hadhow qof kasta oo mas'aladii hore wax ku lahaa wixii uu ku lahaa loogu dhufanayo juzu sahmigan awal maxau tii hore qaatay intaas masaladana maxaa juzu sahmi u ahaa intaas ugu dhufo dhag intaas baa soo baxday waaye fadaaka kaasi waa juzu sahmiye faclaman hu ogow oo ogow garo fahan waa juzu sahmi maxaa juzu sahmiye fadaakadaas afartii nisbo wixii kaaga soo xasilay oo tamaaul labadii tamaaul midkooda akbaru lmutadaakhilayn labadii isgulagadaya kii weynaa yaa mutawaafiqaynka yaa midkood oo kan kale kulligii lagu dhuftay yaa mutabaayineynka oo labadaba laysku dhuftay xaasilkaas maalan kaba soo qaad hadda tabaayunka tiraa tira kale ku dhufata labadii tiro baa labadiiba isku dhufata xaasil baa soo baxay soomaa markaa wax isku dhufatid laba saddex lagu dhuftay lix soomaa lixdaasi waa jusu sahmi xaggee lala aadayaa waxdar horta digtoonow hudiita idam alla ha lagu hanuuniye an taziiqa inaad yaa iilato yaa inaad ka dhunto canhu xaggiisa rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytana waa ducaadaas yaa walaa tu waxaa weeya wa- mise wax kaloo idiin qorayaa waxdar digtoonow diita idama lahal wahanuni an taziiqa an tadilla inaad baadiyooto inaad dhunto waa isku mid taziiqana waa dhumid iyana waa ilashu yaa ilaahow intaana hanuunisa ka bacdi qalbigayaga ha dhuminoo ha leexinin yaa qof fiicnaan jirado xumaaday qof caqiido fiicnaado caqiido xumaaday yaa qof camal saalixa la imaan jiro waka taasna iska jir marka waxaan soo xasilay nisbooyinkan afartaa ka soo xasilay waa jus-u sahmi wadribhu isagii marka waxaa ku dhufataa fil asli asalkii alladii asalkaasoo taxasala masalada marka hore intay asal lahayd baa dadaa wax siisiisay baa wixii ka jabeen wax ka jabidii baad farsamadan soo samays kooxdan wax ka jabeen iyo kooxdan wax ka jabeen baa keentay midaan hadda aan soo marnay wixii ka jabayna sidaana loo maamulayoo waxa ka dhexeeyaa fiiris wixii ka dhexeeyay hadday tabaayun ahayd markaa isku dhufatay hadday tadaaqul ahaydna kan badan qaadatay hadday tamaahul ahaydna midkood qaadatay yaa tawaafuq hadday ahaydna intay ka waafaqday midka kale ku dhufatay wixii soo xasilayo jus-u sahmi la yidhaahdo hee jus-u sahmiganoo dhan wadribhu ku garaac mar labaad fil asli alladii asalkaasoo ta'asala asaloobay markii hore masaladu meeshay joogtay tanoo dhan ku dhufaada xaasilkan hadda aa wadatid masaladii hore ku dhuf masaladii hore ku dhuf ilaa masaladii hore waa kuu asal bay kuu lahayd aslu masalaad haysatay aslu masaladaa haysataa dadkii qaybo ka mid wax ka jabeen wixii ka jabay baa soo tasxiixisay markaas hadda halkan jusu sahmigaan aa wadatid dhammaantii masaladii hore asalkeeda kulligeed ku dhuf markaa ku dhufato fil asli ladii ta'asala asaloobay wa wa axsi koob man damma wixii u dunmay iyo wamaa taxasala wixii soo xasil garoobay waa isku mid man damma wamaa taxasala waa isku mid maxay tahay waxaad koobtaa markaad jusu sahmigan masaladii hore ku dhufatid xaasilka markan soo baxa ilaa tiro badan oo taa wadatay ka badan baa soo baxaysa yaa maalan tabaayun haddii ay ahayd oo kale laba iyo saddex ama saddex iyo shan oo kale saddex shan lagu dhuftay shan iyo toban shan iyo tobankiiba maalan waxaa ku dhufatay asalkii masalada dee markaas axsi koob man damma waxa usoo dulmay tirada dheeraadka hadda soo ziyaaday iyo wamaa taxasala waxaa xaasil garoobay waa isku mid xaasilka soo baxay koob oo xafidsanow deedna waqsimhu qaybi halkaasaa masaladu ka qaybsamaysaa halkaa dambe oo masaladai asalkeedii wixii oo dhan ah ku dhufatay bee ka qaybsamaysaa falqasmu oo qaabka lahoos dhig kor dhigo yaa oo sida fiicana oo qaybtii ah ama falqismu oo nasiib ah xadi yaa falqasmu qasmigu iyo qaybtu idan markaa saxiixu waa saxiix ma kaa jabayso ma qaybsami waayeyso yaa yacrifuhu waxaa garanaya al acjamu midka aflaawayga ah waan carabiga aqoon luqadoodaba ha luqadiisaba ha yaqaan oo u dhashae iyo walfasiixu ninka fasiixa oo luqada carabiga si fiican u yaqaan labadaba waa garanaya hadda carabi ninka carabiga yaqaan keliya tan gaar kuma ahee acjam iyo afsax fasiix labadaba waa garanaya yacrifuhu waxaa garanaya al acjam yaa waka acjamku waxaa weeyaan waxaa la yidhi waa midka oo aan bahadalba karin waa la yidhi luqana waxba ma karo ama maya maahe luqana maahe kalaamkiisa hadduu doono si fiican ha u yaqaanee kalaamal carab buusan aqoon hadduu doono fasiixa ku noqdo luqadaha kale uu yaqaano oo oo aan carabiga ahayn fasiixuna waa ninka baliiqa ah carabiga si fiican u yaqaan wey labaduba waa garanaya waxaa weeyaan acjam dee al al alcajmaaw jubaarun soo xadiid maahayn aa mayeeraanka waa waxaan hadlayn moogta xoolaha mayeeraanka ah wixii dadka ay wa waxay wax yeelaan xilligii loogu talagalay inay maaragtay dadku iyagu waxooda xafitaan yaa waa hadur wax ka soo qaad ma leh waaye waka dayib iyo walbi'ru iyo walmacdinu iyo waxyaalihii jubaarka hadurka ah yaa marka wakaas acjamiyun wa carabiyun yaa waxa weeyaan dee war qur-aanka ma rasuul carabiya inta lasoo saarabaa markaa waxaan carabi ahayn la dhahaya ummadda gaarsii waa maya waaye waa kaas e waa maxay qur'aanan carabiyan yaa qur-aankeena kariimkaa waa kaa waaye falqasmu idan markaas saxiixun saxiix weeyaan qasmiga waa saxiix qaybtii baan dhahaynaa markaa qaybtii markaa waa saxiix si saxiixay u qaybsamaysaa kullu lamhilana wuu qorayaa falqasmu oo qaabka la kordhigo nas waaye qaybtii wey qismuna waa nasiibki labaduba waa suurtagal in looga jeedo waladharu alfadxu kordhigaana hadda daahirnimo badan yacrifuhu alacjamu walfasiixu yacrifuhu waxaaba iska garanayabay alacjamu midka aflaawiga ee ajamiga iyo walfasiix iyo midka fasiixa labadaba inay saa u qaybsamayso aysan jabaynin meesha maxaa ka imaanaya mutamaailaad qoladaa wixii ka jabay iyo qoladaa wixii ka jabay madaxyadoodii haddii laisku fiirshay tamaaul bay noqotay haye mutanaasibaan qoladaas madaxyadoodii iyo qoladaa madaxyadoodii tawaafuq baa ka dhexeeya mutawaafiqaan mutanaasibaan waxa leey waa mutadaakhilaan qoladaa madaxyadoodii qolada madaxyadoodii tadaakhul baa ka dhexeeya mutawaafiqaanna tawaafuq baa ka dhexeeya wey mutabaayib mutabaayinaanna mutabaayinaan waxa wey waxba kama dhexeeyaan wey waxba kama dhexeeyaan wey waa ka mid kasta iyo inta muthul iyo uu leeyahay ma garanaysaa miaaladiisina miaaladiisii na waa wada qeexayaa oo xaashiyadan xaashiyada maahay sharaxa yaa maardiiniga ayaa si fiican u bayaaninaya waay marka marka hore oo sihaamta iyo madaxyada dadka a isku fiirinaysid tabaayun iyo tawaafuqun kaliya ka imaanaya laakiin markaad dadka madaxyadooda oo dhan isku fiirinaysid oo cadaduruursaha isku fiirinaysid afartiiba waa ka imaanaysa afartiiba waa ka imaanaysaa tamaaul tadaakhul tabaayun tawaafuq kul waa ka imaanaya waaye wuxuu yidhi alacjam aladii laa yafsax can maqsuud waa qofkaan dantiisa caddayn karin afka waay walaa yubayinu fasiixuna waa didduhu waa midka caddayn kara فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل بغير تف... من غير تدويل ولا احتساف واغنى بما ي... واغنى بما بين فهو كافي فهذه مدان بير القوس والشك من الحساب حالة كاهتي حساب حق جمل وجملي فهذه جمل من الحساب وي. waa jumlooyin xisaabta ka mid a ilaa baabu macrifati xisaab baan ku jirna mogta soo gebagabaynayaa marka aljumal jamcu jumla waay jumal min alxisaab waay mujarad waay yaatii waxaana imaanayaa calaa mihaalihinna lamidkeed iyo tusaalaheeda alcamalu camalfalka jumlooyinkan lasoo sheegay baa looga qiyaas qaadanayaa kuwa kalena yaatii calaa mihaalihinna mihaalkooda waxaa ku dul imaanaya alcamalu waaya shaqaday camalkaa ku dul imaanaya almithaal waaya min hayri waa jumlooyinka oo jumlal weeyo saasoo waxa weeye min hayri tadwiilin dheerayn la-aan ah aana kugu dheerayn waaya tadwiil waa did likhtisaar wax lasoo koobay waxaa kasoo horjeeda tadwiil bale wax la dheereeyey wey min hayri tadwiilin dheerayn la-aan walaa ctisaafin qardajeex la-aan yaa nidaam saxan ku keennay buu leeyahy aan qardajeex ahayn oo wixii sidaa lagu dhiso ay qaybsamayaan oo ay dhismayaan oo ay saxiix noqonayaan waaye ee waxaan jirin haddaa wixii ku dhufato xisaaba aadan garanayn baa soo baxaya hadhow tiina waxaa arkaysaa xisaab kaa maqnaatay ama waxaa arkaysaa xisaaba cidaa siisa aweydo dha waxaan yaan siiyaa haddaa waxaa wax lagu dhufan lahaa ama nisbooyinka sidii layskugu fiirin lahaa si aan ahayn aa u isticmaasho marka waa min kayri tadwiilin walaa ctisaafin qarda jeclaan faqnac qanac bimaa kii ku qanac buyina la cadeeyey faqnaca ku qanac bimaa buyina wixii la cadeeyey fa huwa kaasi kaafin kaafi weeyaan kaasaa kaafi kaafin ku filan alaysa allaahu bikaafin cabdah yaa ka fahuwa kaafi kaasi waa kaafi wey intaas kaga teg marka faqnac bimacnaa irda wey ku raali noqo wey min alqanaaca wey qanaaca qanaaca waxaa la yidhahdaa arrida bilyasiir min alcadaa yaa wax yar oo siismada ah oo aad ku raali noqoto wax yaroo kusoo galay ama lagu siiyey inaad raalli ku tahay waay qanica qunuucan wa qanacatan idaa radiic qanica oo nunka la hoosigo axaadiida qanacada ka sheekaysa waa tiro badanta xadiid ba imaamu bayhaqi wariyey baa ka mid ah oo alqanaacatu kanzun laa yafna ninkaasoo uu leeyahay doctoorku sunan alkubraa kuma arag xadiidkii oo imaamu bayhaqi lahaa nihaaya libni alahir annihaaya libni alahir ma taqaanaa nihaaya fi qariibi alxadiid erey kasoo adag inta badan oo axaadiida ah kitaabka annihaaya fi qariibi alxadiid ibnulahir baa iska leh raximah llahu tacaala wuxuu yidhi caza man qanica wadalla man damica waxaa sharaf iyo qiimo yeeshay qofka qanacada leh qancay wadalla waxaana duloobay man damica qofka damaca iyo dama damacu ku jiro dama damaaciga yaa ilaa qofkan isagoo wixii u baahan buu iska qanacsan yahay dalab iyo weydiisi iyo maleh waa iska casiis iska sharafsan yahay marka middan waa qanica laakiin waxaa jira mid kaloo qanaca la yidhahdo nuunkala kordhigayo qanaca oo bimacnaa sa'ala waa baryo tamay wey waa weydiis waa waa su-aal waxbuu baryay wey waa isagaa labadaa beshar ah ee xaashidu kuu qadho alcabdu xurun in qanic waalxuru cabdun in qanac midna yaa alcabdu addoonku xurun mid xoro sharafsan weeye in qanica haddou qanaca leeyahay qanco yaa waa midda nuunka hoos dhigan yahay addoonba ha ahaadee qanaaca buu la haystaa waa he- ahlusharaf walxuru qofka xortaana cabdun addoona kaloo noqonayaa in qanaca haddou mar baryootamaya yaa waaye waaye tuugsanayo su-aalanayo ee faqnac qanac oo midda fiicana faqnac qanac waka walaa taqnac famaa shay-un yushiinu siwa damaci shay ma ahaani mid qofka fool xumeeya damaca markii laga reebo damaca qofka aada u fool xumeeya damac aa aad buu qofka u fool xumeeya waa kaa marka midna waa qanica waa bimacnaa wasanka farixa facila midna waxa weeyaan qanaca oo bimacnaa waxa weeye biwasni daraba qanaca oo sa'ala ah ereygii isku eg baan isku macno u socon xuruuftiisii iyo wixiisu dhan isku egyihiin waay faqnac qanac walaa taqnic ha su'aalani qanace ha baryi waayo laa tasal kayra khaaliqika wa sayidika allihii ku abuuray iyo sayidka cid aan ahayn ha tuugin yaa ilaahow dheh liannahu lqaadiru ilaahay isagaa awooda cala licdaa'i wax bixin iyo walmanci wax diidid wahuwa almucdi maanicu ilaahay waa almucdi almaanic bixiye diida ah ciddou raba siinaya ciddou raba ka mancinaya fanasalu llaha tacaala alla waxaan weydiisanaynaa an yamnaxanaa inuuna siiyo na dheefiyo sacaadata daarayni labada daaroodba liibaantooda min fadlihi wa karamihi ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa famaa shay-un yushuunu siwa damaci shay ma ahaanin mid wax fool xumeeya yaa damac markii laga rebo damac soo wax u fool xumeeyo wax wax u fool xumeeya ma jiraan waayo wax damaca ka xun ma leh saaxiibkii uu dulaynaya acaadana allahu minhu ilaahay naga badbaadiy marka waxay dhahaan marka hadda damacaasoo kale xuruuftuu ka kooban yahay damaca soo ma waa daa iyo miim iyo cayn adamac damac damacaas xuruuftuu ka kooban yahay inuu xun yahay waa laga gartay bay ku leeyihiin xuruuf dhexda ka wada daloosho weeye yaa daadu sooma jeedii dhexda waa ka daloosho meel halkaasoo cad bay leedahay sooma jeeda sida loo qoro waay kitaab ku qori maaye culimadaa noo noo maqla waay qofkaani waa wax iska dee damcu ku jiro inuusan fiicnayn baa laga garanayaa daadi wataas miinka sooma arag markaas sanaa wakaas intaasaa loo gobaabinaya dhexdu waa waa daloosha caynka sidoo kale marka waa saasoo sama habboonay yaa waxaa dhexda ka maran wey ay ku leeyihi faqnac bimaa buyina ku qanac waxaa la caddeeyey fa huwa isaw kaafin kaafi weeyaan waay haddii loo baahdo amhilada kuwaanaa tamaa tamaathu ka dhexeeya kuwaanaa tawaafu ka dhexeeya kuwaanaa tabaayu ka iyo isagoo waliba dadku yaryaryahay isagoo hadda uu wada miithaalinayo ya deena waa laisla fiirinaya mid kasta matniga raxbiyadu yowsan isagu miithaalin mid kasta shaarixa ayaa mihaaladeedii oo weliba hal hal mithaal aan ahayn ya isdaba dhigay wallahu subxaana wa tacaala aclam